بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد آه، إخواني في الله أنت أرد هذا ديغاسو أو أرد هذا إيريد كلون ديغاس ما ينك باغان هدي أن أن أشرافتي علماء دينكي أخيارتي وقال لها هايتي أما قب- قبيلتي haddii una adna aragdeeda ini geek inta shirka dhii shirka ku dhii ina aragdeeda masaalaxa lamaadii walaalka haytayani dhatiyo walaaxumaan ku dhiidi ini aragdeeda la maslaxaayi maslaxadaas lakashaltabi saasaa aragdeeda intii markaas majliska nila roognan sheegana maynaanka baagana lanla arag meeli rooga ini usu deersiyo walaalka oo aragdeeda ani warkaas sii deersiyo may ardaada ittifaaqii lakadeeray ini hadta ku bacdasha ardaada xabad walla raw undhiina dadkii walaalkaha ay walaalnimadii sidii hortiyaalan yeelan walaali ardaada taasaa arday lika ittifaaqii aquul qowli hada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني ماي بعد شا- شعبك كل شيء دقا شيء قليان علماء أنا علماء الدين كي أنا قبيل مهيني إلى رسول شيء ودعوها فإنا منتنا قبيل قبيل الآفر والأراو لكن قبيل كجال اللي تعرفوها إسكا صلي ما إن لك فانت مورسك ددي لما saadaraadiya geeg ma ilaahay na roojiyey ani bacdisha itifaaq la nagday hegi hagaab lamaadi jaanib oo isdeerti arrintaas siin- siin ogaahiyaan mayo ah gabalku ma yaale maati ibirka bahaas hooli ibirka bahe bilidka bacdisha ibir bahe aanodi koes yal waaye qudaarti yal waaye olwalfaylama e masiibo kaluulu maroodi maylaheli inta kortiye duulunga kii dareer ma ay shilan wah taas dhigni balay man siyawari madidem erhay olkanta harooga eriliki ol walfaylama aragdan ilaahay halka obsadoy ana may liherhay sheekh aadan hasana liherhay laakiin tawfiiqa kamaga dheere hata dadka bacdisha lamaadi dhina koowa liingnisbae laakiin lamaadaba ka dhaladi bacdisha aan obooday laysaangaha bacdisha imbeymad odoon odoon ale dhuuboo lerhee dhuubo raayga lerhaa obooday ah aawkee dhalli may waa dadka isgaban dhaladeen walata harbii korma jara anata qabiilnima kahadalow laakiin ulnima kahadalohay ani arrangiin la deyray geeka bacdisha la fadheeday ulmi asharaaf iyo bacdisha siyaasiyiin aha malaagyaal aha walban dhamanaayna yasiin sheegan may waaha gabalkun bacdisha dirira ka dhiidi dirirma dhiifadna walaago gelibgelinmo arlaadyaaloya ka dhiidi maaye bacdisha dada adag madi roogo bacdisha hubkanin haysada ileentii hublanasgaada mal isdirafan inkastoo bacdisha hadgeeka shabaaba dhinigaaska dadaalo haydheegana garabsha la gala shabaabkana bacdisha garabshi la gala may waahan dadyaw inisdilen lanki landili qiyaama geeshey lanki dhiijey madiyey shalagley ilaah wali indili sheegley banka qiyaamaseeda sabeenla gaadi walma kiintaraas diili gaadi walma kiintaraas lanki dhiigdad humbaara qiyaama geeshey naaru jahanamili koobiye naaro tan hooserto gale ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الى ان درفه وانا نارتنا كواره شنول هذا لن شاغي ايدو منسوخ ما ايدو حقيقه ابن عباس ما رأي ايدو ما رأي منسوخ ما شنتاسا واجب تيرت مؤمنا مت- مؤمنا وقيته لان يدي سوغ ديلي لان اك ديلي مسول كو ديلي رورتي لان كلا دوش ولا سوال جرم arrintii walka tawbii bacdisha wala salaami bilidka nibada ka dhiidi wal yarkun baadii ka jaroon insha allaahu akhyaarahaasna dhahgalaas hatta ka bacd wal dhagaaga korma jaro insha allah ulma badan oo demboyte may ogaada saana intii geeka bacdisha la heliyey la fadheeday bacdisha sartishawreyn korshelik heliyey warsan dhahaduubay bacdisha idaada ka dhiigasan lanki hatta ka bacd wal hadhagaaji jeebshayu waana ka dhaboode usuna daani deyrasa laakiin culmaadun bacdisha warkaas annaga aan naftay horta siyee tarafa kabaare gabaaqun qaafka mariida qotta bacdisha qaafka dembe bacdisha qotta qallal lama qaafu baada bar'as ilifka ibtila sahun siinka samboor haada sahun kafun haada horlul baada bar'as inta ilaahay gelin siyeed kelimo ankaar ewo halaska dareemanaadoy ulmaada ankaarti ay la qaadanay asharaafta ankaarti ay la qaadanay hatta ka bacda dhuulka ilaahay alle meeli karbii korma jara lanki lanka gor darsada gabala la qobsada bayana qaba bayanada qumaasa lanki walan qabneena dhaara ka waajibaasa dhuulas la qobsa ma jara dhuulka gabriga ka lenna arag oo haytaan dadka dhamadiibgeega dhul walmanka jara sar walmanka jara beer walmanka jara naftiin helaagden walaa taqatul anfusakum ila ilahi subhana wataala naftiin dillen ari أي لسه لأغني أنت أسيك ورحمة وأقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم لسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
magagay weyleerey malaag aliyow malaag mukhtaar malaag xasan eliere beeleley saamidaan oo wakiilku ah geek wayba ku qiib galnay shir eedan wiin wiininshay culummadii ilaahay ashraafti cuqaali akhyaartii lamada beelood oo iska haayi meelum iyo mayleeraay ku qiib galni wayba ilaahay ka mahadayaane geeka shirkuunti saasan dhiye waana khayrle ka sheega waana wayba lennaa lamaada beeloodba antiyo roojiyaan rasaastayo iska haayaan oyo iska haysadaan duurka iyo beledka meelifadaasaba haato antiyo xabad joojin joogta ee suubiyaan yee fadaan hoob ilaahay naftaniinka sima walaagii kale wal ku hadala doono laakiin wayba faraane lamaada beeloodba wayba faraane antiyo naytoy xabadda roojiyaan
akhyaaray wal salaamiyi salaambacdije ma intilinka kulmay afar boqol hor i bari urse i ulmaadan i ishraaftan taka fadhiine ma in fadhiine lamaadii jaanib walaalaha haayan geeka oo lamada kun tumu i lite taaraga belisiyeeda tumu afar cite ma intan isla fadhiine un oo ulmaadan walgoradkan kaashadaan inisa addanglaka bilaaw habadila rooji habadila rooji iimanka ilaahay la aamiine dhanki iimanjay madii ulmaadon baagi jeediyohay ma hilmaamo hilma hadal hilmaamo ku dhow an afar boqol hore afjoo ka hadalohay malaag abdi maxamed aliili ere ilmi edeerey lankii shaydhaanga meeliki jare lanki shaydhaan korjaha surum langleysaange boqol hore a dile boqol horow tilaaban gaadoy boqol horow tilaaban gaadoy كل ما يبغى سدين تلا هي تون ألمن الأفضل سدين تلا هي تلك وافجة لانكي بقول هراء لان ليس عن الدل بريور تلاوة مقعد كرت ما يبغى ميل حكم لقواي مير مكويو مسا مكويس ميلون تدو بينا فدي هراب تميري لفدي هذا لفدي ما يسين كوت سدانه ما يلما لامبري بالحمداي دتك إيمان غلاويال كبلت كوكو بوا هاي غلسين كمداي دتكي qoriga haayay dowladdan shaqeeyay beledku ku bahay saadan la ka bilaaw ee aweeso awjee ku wiina leere umudda malaaga lete ulmi lete mirafle halaale waa ku dhalanan mirafleegaya dantan ha tirideed ataan ki jar lankii doowun had gidibku suubi hoolus untaalu lankii doowun had gidibku suubi hool untaalu wabilaahi tawfiiq bismillaah wayli ereana maxamed aamiin ibraahim yali eree weli ku hadaloo haayne sado hortay culmacbudiinka i ishraafta i waalgoradka mas-uuliinta un ku hadaleen yab ku hadalaana ilaahya ka mahadsan dad culmo e sharaf e yaniin weeri yo uku danqadaayan dhiigga walaalojo qof kasta lanka walaaljihe dhiigyay xaarama ku'i haddii us adduunyadon ka banaaysada aakhiro ilaahaya ku jaaziye wali siin lenaa un o ku hadalaaw anna afka bogol hori ka hadalahay afku walaalaway kale bari ursin ku hadaleelay sababtoo eh un odayaala enne musiiba dadma faraan winaaga dad faraan dadkun usa dhaladeen garaabuu wala iska qobsadaan ilaahay sharcijey iyo walaalnimi iyo helnimi garaabanamiyo anku hadal koran yanku shalbaha koran hatana derisa leeyin dad arada la gordaaba leeyin walaalnimi anku wada hadal koran wala iska qobsada wayla qobsada si wanaaga islaamnimo walaalnimo la shalbahe walaalayaalow dadka dhiig us banaysadiyow oo is dadilahay dariska eh maan in shalmeeramaana wali siin lena habadi sin wadan rooji adduunya aakhirba khayr malka hela adduunya aakhirba khayr malka helaw walka hooge walka fasaade wali haqiiqaha lanka adgeeka dile bara aglagaaba ogaanaad habartiitis goroobu erto dahuisin kaga guursata adfaasoba qalbaga hakadhiyaas doqonnimuu walaal humaynimuu garaabnimo eh onogaad ogoontay hayta adii waalidii eh oganogan ogoontoytooy habarto gorooban kuweeloy lanku waalidka ee maag inindiloy ilaahay ku obsoy wali siinlenaha ulmaa udiinkan ii sharaaftan ilaahayaa ka mahadsana bacdallaahi oo ka mahadsana wali ninka weerana ini un halkun baag una ku jeedina iniyo mayleraayo usu walaalkun dhiiglay shaal badbaadi madii un odayaalka king anna walaalowga king anna garaabadii ting anna dhiiggin dhiiggin min isbinaaw ilaahay ku obsada habadana rooji habadana rooji ilaahay ku obsada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu
bismillaahi raxmaan raxiim walaa inta layn fadhiya ulmaawdiinka sharaafta beelaha bari urso iyo jamacadiyo iyo beelaha bogol horo yaam nibad oo nibad ah nibad ah yaan fadhiina waan yeedaa go'aansheed ku hadalaana annoo magaagay lerrow malaaq abdulaahi cali cabdi maylenah beelo walaalaha ah wal hati geeka ugdud ee dhaxtaal unun ogayna wali iska dilaayaan unun ogayna ini walaas walay dhiyan waa badhiyeenna walay deedahi mise dhaawae mise hata shishal magun ehelnimihan aruuriyaadha ehelnimihan iskasheenaanna walku dambey ahaan may la faday ini linsuubina may jare geedagoo la hirgalooba liingooyaana shibirtoo dareer sooba maag shiidanka dhowaan dadkoo sinad hore may la rahay tuhunga la iska galay tuhunga antaas qof laka dili lan beertiis lagaadadii ma le lan minshay lagaadadii ma le lan oo aragdeeda habartiis lawadadii ma le wal ma ana an lahayna oo wali eyma lan ogayna yaa la iska dile meelku kooyan laha ku hawalay mise laha ku dhiibin unan ogayna dadka dad walaalay u dad ehel aw dad oo aragday shal maaramaw may dadas dhaliyu dadka hata may mataan may liliyo lanka lanko daraas rabshada suubi ka jari awlaadis ba meela roogday suuba meela aragdeeda aayis iyo nay habartiisu kababa meela roogen isuuna min meela galay waan war kuluboodi yalili yo haata wal oo aragdeeda dameer hume ow yo hada unina ning nagan dadkii walaalu walaaun wal oo soo jiran hay ugdud hay mae wal dhammaadiyu lankii ka nagsada haan suubi ujeeddo kala leeyi ulmaaudiinka sharaafta iyo una o magaa ka hadalaana beela bari orsi jamaadiyaana ka hadlawn abdulaahi ali abdi malaag abdulaahi ali abdi aha walaagaas walha ku gudubi walaagi dhaawae walaagi shishaldiidayse ehelnimee sharaafti ulmaaudiinka unu niingaalan wal dambe liingnagda doon ay jarnay waanu ku bani waa bilaahi towfiiq